بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo sii xoojisay galaangalgeeda qaaradda afrika iyo biijiin oo la ogaaday inay hurmuud ka noqotay hubka ugu badan ee la geenayo galbeedka qaaradda afrika haddaba dib u gurashadii faransiiska ee mandiqadda kadib ma laga yaabaa in moskow iyo biijin ay noqdaan awoodda cusub ee gobolka dowladaha reer yurub oo weli sii wada hubka ay ku taageerayaan kiyef iyo warbixinno soo baxay oo lagu ogaaday in aanan meel lagu sheegin hub ku kacaya balaayin dollar oo ay dowladaha reer yurub ugu deeqeen yukrain qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo toddobaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta rajab kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda shiinaha ayaa sii xoojinaysa awoodda ay ku leedahay qaaradda afrika kadib dib u gurashadii faransiiska ee mandiqadaasi ruushka iyo shiinaha ayaa ku howlan sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaanba awoodda qaaradda warbixino soo baxay ayaana muujinaya in biijin hormuud ay ka tahay hubka ugu badan ee la geenayo mandiqadaasi qodobadaas iyo kuwo kale waxaad maanta ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi waa mahadsan tahay suhayb waxaan xubinta ugu horreyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sidee ayuu shiinuhu ku noqday hormuud ka bixiya hubka galbeedka afrika intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo labaatan iyo laba kun afar iyo labaatan shiinaha ayaa si rasmi ah u noqday bixiyaha ugu weyn ee hubka iyo qalabka milatari ee la geeya galbeedka afrika waana sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeeska ka soo baxa dalka faransiiska ee john africa ilaa lix iyo labaatan boqolkiiba hubkii gobolka laga dejiyey muddadaas waxa uu ka yimid shiinaha tanina waxay muujisay sida biijin ay loolan xoogan oo ka dhan ah quwadaha galbeedka sida faransiiska iyo maraykanka ay kaga bilowday halkan kuwaas oo horey u xadiday siyaasada ay ka mid tahay midda milatari ee dalal fara badan oo dhaca qaaradda afrika sababaha keenay korarka ku yimid hubka shiinaha ee qaaradda afrika gaar ahaan galbeedkeeda waxay warbixintu tibaaxaysaa in laba arrimood oo waaweyn ay sababeen in shiinaha ay u hirgeshay in uu noqdo hormuudka hubka geeya galbeedka afrika waa tan koowaadii istaraatiijiyadda biijin ee afrika shiinuhu waxa uu dana gaar ah ka leeyahay kheyraadka rabbaaniga ah ee qaaradda isagoona doonaya in uu ballaariyo saamayntiisa dhaqaale iyo tan labaad oo ah in uu helay suuqyo cusub oo hubkiisa uu ku iibin karo faa'iidooyinka hubka shiinaha hubka shiinaha ayaa noqday mid soo jiidasho leh sababo dhowr ah awadeed ayay warbixintu tiri waa tan koowaadee qiimo jaban marka loo eego hubka kale ee galbeedka shiinaha ayaa galbeedka afrika geenaya hub qiimihiisu uu jaban yahay taya ahaanna sarreeya taasoo dowladaha afrikaanta ah ku qasbaysa in ay qaataan hubkan maadaama lacago fara badan ay uga bixi jireen dhanka dowladaha yurub qodobka labaad ayaa ah waa mid ka maran shuruud siyaasadeed iyo xuquuq aadane oo xadidaysa dowladaha iibsanaya hubkan ee galbeedka afrika waxay xogta xusaysaa in waddamada yurub markii ay afrika hub ka iibinayaan ay ku xiri jireen shuruudo fara badan taasina ay xukuumadaha afrika u arkeen culays fara badan dalalka ugu badan ee baahida u qaba hubkan waxay warbixintu tibaaxaysaa in waddamada burkina faso cota delevore mali mauritania niger iyo senegal ay yihiin kuwa sannadihii ugu dambeeyey korarka uu ku yimid marka laga hadlayo baahida ay u qabaan hubka shiinaha tusaale ahaan waddanka maali waxa uu diradda saaray sidii dhanka shiinaha uu kaga heli lahaa gaadiidka gaashaaman qalabka fudud iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhinaca kale waddamada aljeeriya iyo morocco oo dhaqaale ahaan awood badan marka laga hadlayo galbeedka afrika ayaa lagu waramayaa in iyaguna ay doorbidayaan in ay helaan maraakiibta iyo nidaamyada difaac ee waaweyn ee uu shiinuhu soo saaro si ay u xoojiyaan ayay warbixintu tiri awooddooda istaraatiijiyadeed gunaanadkii waxauu wargeesku leeyahay doorka shiinaha ee galbeedka afrika keliya ma ahan in hub uu geenayo balse waxa uu ku lug leeyahay tababaro milatari iyo kuwo tiknolojiyadeed oo uu siinayo waddamo fara badan taageerada hubka reer yurub ee kiyef oo ku baxaysa meel aanan natiijo lahayn iyo hub nus milyan ku dhow oo la dhacay warbixin uu daabacay wargeeska libarisian ayaa iftiiminaya in tan iyo bilowgii dagaalka ruushka ee ukrain ay jirtay fadeexo weyn oo ku saabsan hubka reer yurub ee loo dira dhanka kiyef sida xogta lagu bilaabay ku dhowaad hub qiimihiisu uu gaaraya nus milyan ayaa la luunsaday kaasoo waqti xaadirkan ka maqan gacanta dowladda ukrain waxaana la tuhunsan yahay in hubkaasi la dhacay ama lagu leexiyey shirkada hubka ka ganacsada oo gaar loo leeyahay waxay warbixintu tiri inkastoo inta badan qalabka culus iyo gaadiidka milatari si toos ah loogu adeegsaday jiidaha hore ee dagaalka haddana hubka fudud sida qoryaha ayaa noqday goobta ugu daran ee uu musuqu ka jiro waxayna middan keentay cabsi sii kordhaysa oo ay qabaan saaxiibada yukrain ee reer galbeedka taariikh u muuqata mid soo noqotay oo mar kale ay diiwaangelinaysay yukrain qubaro fara badan ayaa xusaya in dhacdooyinka noocan ah aysan ahayn kuwo ku cusub gudaha waddanka yukrain maadaama taariikhda dagaaladii waddankan uu soo galay ay muujinayso in marar fara badan ay saraakiil iyo ciidamaba ay leexsadeen hub kala duwan kaasoo ugu dambayn ay ku iibsadeen suuq madow saamaynta siyaasadeed ee ka dhalatay arrinkan iyo caqabadaha ay kiyef ka wajahayso waxay xogtu xustay in arrintan ay noqotay mid ruushku uu si had ah uga faa'iidaysto isagoo ku abuuray olole warbaahineed oo lagu wiiqayo taageerada reer galbeedka ee yukrain waxayna warbixintu sheegaysaa in moscow ay mararka qaarkii xitaa faafiso sida faraheeda uu kaga baxay hubkii ay ugu soo deeqeen dowladaha reer yurub tani oo si aad ah kaga caraysiinaysa deeqbixiyaasha guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
فلح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaagi mikana waxaad kusoo dhawaataan xalqada afartan iyo toddobaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa halkan inooga soo jeediya aalaaba walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanw wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada toddobiyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax fahamka islaamiga ah ee horumarka waa fahamka cibaadada waa xaqiijinta yoolka ay dadka u joogaan adduunka ee uu allaah ku xadiday hadalkiisa sareeya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون waa kan yoolka waana kaas midka wax lagu qiyaasayo xaqiijinta yoolka ay dadka u joogaan dhulka waa midka ay ka abuurmayso horumarka nolosha dadka waana halbeegga lagu qiimeeyo kor u kaca ama hoos u dhaca toosnaanta iyo qallooca marka ay kala duwanaato aragtida laga qabo yoolka dadka loo abuuray waxaana kala duwanaanaya aragtida laga haysto taariikhda marka ay noqoto sababta uu insaanka u joogo inuu ku dhex baaba'o oo uu ku milmo waxay u yaqaanaan alkaa'inul acdam ee matalaya allaah sidaba ay ku hadaaqayso kooxda loo yaqaano alnarfaana ama in laga baxsado culayska jidhka oo ruuxda loo fasaxo si ay ula midowdo allihii uumay horumarku wuxuu noqonayaa in la xaqiijiyo caalamkii ruuxda iyadoo aan dan laga lahayn jidhka sidoo kale iyadoo aan dan laga lahayn dhanka maadiga ah ee dhismaha dhulka marka uu noqdo yoolka ay dadka adduunka u joogaan in lagu raaxaysto waxa dhulka yaalla oo dhaldhalaal ah iyadoo aanan la fiirinaynin qiyamta la socota dhaldhalaalkan ee ah xalaasha iyo xaaraanta iyo khayrka iyo sharta wax fiican iyo wax liita wax sareeya iyo wax hooseeya horumarku wuxuu noqonayaa in dhulka si maadi ah loo dhiso taasoo ah in nolosha la socodsiiyo oo la qurxiyo dhulka iyadoo lagu qamaamayo macmacaankeeda iyo raaxadeeda islamarkaana waxay ahanaysaa iskuday lagu doonayo in looga adkaado dadka kale si loo hanto inta ugu badan ee raaxada ah iyo iskuday la isku dayayo in awood loo adeegsado si loo qasbo awooddaas loo adeegsanayo ha noqoto mid maadi ah ama mid ciidan ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale ama mid aqoon ama intaasoo dhan oo wada socda marka yoolka la tiigsanaya uu yahay cibaadada allaah marka laga hadlayo macnaheeda ballaaran ee koobaya cibaadadan aan hore u soo sheegnay fahamka horumarka wuxuu noqonayaa mid ka duwan fahnada kale sababtoo ah qiyaaska ku taagan fasirkaas waa xaqiijinta dadka ay xaqiijinayaan waxay adduunka u joogaan in intaa uu ka sareeyo ama uu ka hooseeyo xaqiijinta yoolkaas waxaan hore u soo caddaynay markii aan ka hadlaynay fahamka cibaadada in naxariista allaah ay ka mid tahay inuu ka dhigay firfircoonnida ku beeran dhammaan qaybaha jidhka dadka ha noqoto dhanka jidhka ama caqliga ama ruuxda cibaado ay allaah ugu dhowaanayaan maadaama ay u adeegsanayaan wax allaah u dhoweynaya oo ay ka soo xiganayaan manhajkiisa intaa waxaa sii dheer in allaah uu ka dhigay firfircoonidaasi cibaadada looga baahan yahay dadka taas oo ay ku soo koobmayso yoolka adduunka loo keenay dadka inay gaaraan firfircoonidaas ayaana ah midda abuuraysa horumarka horumarkuna wuxuuba ka dhashaa firfircoonida dadka ay u firfircoon yihiin dhan walba markaan u sii kuurgalno arrinkan ma ahan firfircooni kasta oo ka timaadda dhanka jidhka ama caqliga ama ruuxda midda dhalinaysa horumarka ama qayb ka noqonaysa arrintaasna waa mid iska muuqata laakiin waxa dhalinaya horumarka waa firfircoonida tiigsanaysa yool yoolkaas oo lagu xaqiijiyo sababta uu allaah dadka u abuuray dhulka oo lagu socdo ama la qaado keliya kama dhigna horumar laakiin socodka hadafka leh ee tusaale ahaan tiigsanaya inuu dadka tuso waxa ka qarsoon ee dhulka ku jira iyo qodidda dhulka la qodayo si looga soo saaro kaydadka ku jira kadibna la farsameeyo si dhulka loogu dhiso ayaa ah tan abuuri karta horumarka ama qayb ka noqon karta sidoo kale firfircoonida caqliga iyo ruuxda waxaa loo shardiyaa inay noqdaan kuwa tiigsanaya yool si ay u dhisaan horumar yoolkoodana waa inuu isla markaas noqdaa mid ujeedkiisu yahay xaqiijinta sababta uu allaah dadka u abuuray waxaan taa ka ahaynna uusan noqon markaas waxaan awoodnaa inaan dhahno annagoo isku kalsoon waxa ay soo saarayso jaahiliyada ee ah waxyaabo maadi ah iyo kuwa caqli ku dhisan mararna ku dhisan ruuxda ma ahan horumar dhab ah haba u muuqdo wax qiimo badan oo weyn oo mararka qaar xitaa ha lagu indho daraandara e marka ugu horraysa sababtoo ah waxaa ka maqan shardigii asalka ahaa ee ka dhigi lahaa waxqabadka dadka iyo wax soo saarkooda horumar kaasoo ah in hadafka uu noqdo mid lagu xaqiijinayo sababtii uu allah dadka u abuuray oo uusan noqon mid sidaa ka soo horjeeda in laga gungaaro dhinaca ruuxda dadka oo keliya iyadoo aanan dan laga lahayn dhanka dareenka iyo kan maadiga ah si dhammaystiran uma xaqiijin karto yoolka dadka loo uumay sida uu caddeeyey manhajka rabbaaniga ah sidoo kale ka gungaaridda dhinacyada dareenka iyo maadiga ee nolosha dadka iyadoo aan dan laga galaynin dhinaca ruuxiga ahna meelna aan laga soo qaadanaynin ma xaqiijin karo yoolka dadka loo uumay taa cagsigeedna wuxuu la aadayaa dhanka burburka iyo baaba'a sidaa darteed labadaasba ma dhisi karaan horumar marka laga hadlayo fahanka saxda ah ee horumarka ama wuxuu dhisayaa horumar jaahili ah haddii in sidaa loo dhigo ay sax noqoto sidoo kale haddii labadaa dhinac ay ku kulmaan waddo aan ahayn midda saxda ah sidaba dhacday jaahiliyaddii fircawniga ahayd taasoo kulansatay caalamka maadiga iyo caalamka ruuxda oo aas-aas u ahayd in ilaah laga dhigto fircoon lana caabudo allah sokodii ma dhisi karto horumarka saxda ah ama sida aan soo sheegnay wuxuu dhisayaa horumar ku dhisan jaahiliyo haddii aan qaadanno halkudhiggaan horumarka saxda ah waa in si toosa loo xaqiijiyo yoolka dadka dhulka loo keenay kaas oo uu allah ku xadiday hadalkiisan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون uuna ku fasiray hadalkiisa ah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين marka laga hadlayo fahamka islaamkana waa mid koobaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada dadka ee leh yool ay tiigsanayaan salaadda iyo gowraca waa qayb ka mida fahamka islaamka ee horumarka marka laga hadlayo waxay kutusinayaan iyo waxa ay koobayaan ee dhabta ah in shareecada islaamka dhulka lagu oogo oo lagu xukumo wax uu allah soo dejiyey oo ah waxay u baahan tahay laa ilaaha ila allah waa qayb ka mida fahamka islaamka ee horumarka cadaaladda rabbaaniga ah in loo oogo sida uu allah ugu talagalay in loo oogo wuxuu allah u soo saaray ummaddan si ay u ogto wuxuuna yidhi allah isagoo hagaya sidoo kalena u diyaarinaya inay xambaarto ammaanadan weyn يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين cadaaladda rabbaaniga ah oo loo oogo qaabkan waa qayb ka mida fahamka islaamka ee horumarka nolosha dhisiddeeda oo dhan nooc walba oo dhaqdhaqaaq ah oo ay leedahay oo lagu dhisayo saldhigga akhlaaqeed oo ku xayndaaban cabsida allaah markaas ayay siyaasadda noqonaysaa mid ku dhisan akhlaaq dadka ku maamulaya sharciga allaah iyo ummadda inay u hoggaansanto oo ay addeecdo qofka taladeeda haya wuxuu farayo ee waafaqsan sharciga allaah iyo in loo naseexeeyo sidoo kalena wanaagga la isfaro xumaantana la yska reebo sidoo kalena la isku garabsado wanaagga iyo allakacabsiga oo aan la isku garabsan dembiga iyo xadgudubka iyo in talada lagu gooyo wadatashi oo uu allaah faray in la sameeyo sidoo kale ganacsigu wuxuu lahaanayaa akhlaaq ku dhisan in la laasimo wixii allaah banneeyey lagana fogaado wuxuu xarrimay oo ay ka mid yihiin ribada iyo in badeecada loo kaysado si dadka loogu qaaliyeeyo iyo qishka iyo in wax la dhaco oo la boobo iyo in la cuno xoolaha qofka la adeegsaday iyo in dadka xoolahooda si xaqdara ah lagu cuno sidoo kale ganacsigu wuxuu ku taagan yahay in xoolaha lagu daahiriyo sakada oo la bixiyo iyo in waddada allaah wax lagu bixiyo iyo inaan wax loo bixinin si ku taraxtag ah ama in wax lagu bixiyo wax aan bannaanayn ama aanan wanaagsanayn sidoo kale xidhiirka bulshada wuxuu noqonayaa mid ku dhisan akhlaaq oo ku taagan isjacayl iyo isgarab qabasho iyo wanaagga oo la isku kaashado iyo dhiigga sharafka iyo xoolaha uu allah xaaraantimeeyey oo laga dheeraado iyo carrada oo la qarsado iyo dadka oo la cafiyo iyo in la iska dhaafo xanta cayda iskudirka iyo basaasidda iyo in ceebaha la dabagalo sidoo kalena cilaaqada qoyska ay noqoto mid ku dhisan akhlaaq cilaaqada labada jinsi ka dhexaysana ay noqoto mid ku dhisan akhlaaq ku-taagnaansho ay ku taagan tahay nolosha oo dhan qaacidooyinkaasi akhlaaqda ku dhisan waxay qayb ka tahay fahanka islaamka ee horumarka ballamaha oo la oofiyo ha noqdaan kuwo dad gaara ka dhexeeya ama heshiisyo iyo ballamo ka dhexeeya dowlado waa qayb ka mid a fahamka islaamka ee horumarka cilmiga oo la barto ha noqdo barashada diinta allah iyo axkaamteeda ama barashada sunanta kowniga ah iyo waxyaabaha ay la gaarka tahay maaddada oo dadka ku kaalmaynaya inay la soo baxaan wuxuu allah u sakhiray dadka ee qaybta ka ah awoodaha ku jira cirarka iyo dhulalka iyo in loo adeegsado dhismaha dhulka ama barashada sunanta allaah ee nolosha dadka taas oo ay ku dhismayso bulsho hagaagsan ama barashada taariikhda dadka iyo waxa ku jira oo ay ka mid tahay wakhtiyadii hanuunka iyo baadida iyo natiijooyinka ka dhashay mid walba oo ka mid a wakhtiyadaas ee saamaynaya nolosha dadka aqoontan qaybaheeda kala duwan waa qayb ka mid a fahamka islaamka ee horumarka hirgelinta faniyo hagaagsan ee milicsanaya quruxda adduunkan iyo nolosha dadka oo uga tarjumaysa qaab qurux badan waa funuun aanan qurxinaynin faaxishada sababtoo ah ma ahan wax qurxan laakiin taa cagsigooda waa hoos u dhac sidoo kale ma qurxinayso ilbiriqsiga tabardarida sababtoo ah ma ahan qurux laakiin waa ilbiriqsi la mooganaanayo yoolka adduunkan loo joogo ama waa ilbiriqsi laga gaabiyey xaqiijinta yoolka adduunkan loo joogo sidoo kale ma qurxinayso qalloocnaanta iyo in dadka isku jinsiga ah ay wax iska raadiyaan sababtoo ah ma ahan qurux laakiin taa cagsigeeda waa wax ka soo horjeeda quruxda oo dadka nacsiinaya sidoo kale ma qurxinayso in shayddaanka la caabudo sidoo kalena la caabudo hawada iyo shahwooyinka sababtoo ah ma ahan wax qurxan laakiin waa wax liidaya insaanka uu allaah ka raameeyey uuna sharfay wuxuuna allaah la doonay inuu ka xoroobo cibaadooyinka been abuurka ah oo bahdilaya jiritaankiisa sidoo kalena dullaysanaya dhisidda faniyadan oo kale waa qayb ka mid a fahamka islaamka ee horumarka intaan oo dhan iyo waxa la midka ah waa dhinaca macnawiga ah ee horumarka marka laga hadlayo fahanka islaamiga ah sidoo kale waxaa jira dhinac maadi ah oo horumarka dadka leeyahay kaasoo soo koobaya fahanka islaamiga ah waa dhinac aad iyo aad u weyn dadka haddii ay ahaadeen kuwa loo abuuray inay allaah caabudaan dhismaha dhulka wuxuu qayb ka yahay fahanka cibaadada ee ballaaran ee wax walba koobaya kaasoo xoojinaya sida dadka dhulkan ay khaliifada uga yihiin وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
mar kale allah waxa uu leeyahay وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب haddii aan ka soo qaadno oogidda laa ilaaha ilallaah lagu oogayo dhulka oo ka dhigan in shirkiga la suuliyo tawxiidkana la qaato iyo in la oogo cadaaladda rabbaaniga ah iyo akhlaaqda iimaanka ku salaysan kuwa qaybkaa dhismaha sababtoo ah dhulka laguma camirayo wax aan ka ahayn hooska iimaanka oo ka ilaalinaya qallooca iyo fasaadka iyo sharta dhanka kalena waa dhisidda maadiga ah taasoo ah in lagala soo dhexbaxo awoodaha ku dhex jira cirarka iyo dhulalka si loogu adeegsado waxay dan ugu jirto dadka qaybtan ka midkaa dhismaha waxay u baahan tahay maskax tuujis badan iyo awood jidhka ah si loo xaqiijiyo sidoo kale waxay u baahan tahay garashada waxyaabaha ay maaddada gaarka la tahay iyo sunanta rabbaaniga ah oo allah dhulkan ku socodsiinayo taasoo jaahiliyada casriga ay ku tilmaanto qawaaniinta ay leedahay dabiicadda intaa kadib waa in aqoontaasi lagu dhaqangeliyo majaalka fiisiyaaga iyo kiimiyaaga iyo caafimaadka iyo injineernimada iyo culumta kaleba marka ay jaahiliyadda casriga ah horumarka ka dhigayso qaybtan ama inay tahay waxa ugu muhiimsan horumarka iyo waxa ugu weyn ee ay dadka soo saareen islaamku wuxuu u shardinayaa hal shardi si waxqabadkan loogu biiriyo horumarka shardigaasna waa in waxaasoo dhan ay noqdaan kuwa ku dhisan manhajka rabbaaniga ah oo aan ka leexsanayn waxyaabaha uu keensanayo manhajkaas la soo bixidda tamarta koonkan iyo baahida loo qabo ma ahan waxa ugu muhiimsan ee ay dadka dhulka ka qabanayaan haddii la doono ha la gaaro dayaxa ama meeraha loo yaqaano miriiq laakiin waxaa ka sii muhiimsan sababta waxaas loo samaynayo iyo qaabka loo samaynayo iyo manhajka xukumaya marka aan leenahay waxaa ka sii muhiimsan dadka qaar waxay u fahmayaan inaan leenahay waxa beddeli kara taasoo macnaheedu yahay in qiyamta macnawiga ah aan qaadanayno innagoo ka tegayna qiyamta maadiga ah qofka caqliga lehna sidaa ma odhan karo qiyamta macnawiga keligeed ma buuxin karto caloolaha faaruqa ah haddii aan la helin rooti gaadiidka tareennada iyo diyaaradahana ma socon karaan haddii aan la helin shidaal madaafiicda iyo dabaabaadka iyo sawaariikhdana lama samayn karo haddii aan la helin warshado iyo qalab wax lagu sameeyo taasi waa wax iska cad oo aan u baahnayn in dadka la xasuusiyo laakiin waxaa jirta arrin kale oo iyada la mid ah oo ka soo horjeeda oo aan ka ahmiyad yarayn in badanna ha ku doodaan jaahiliyooyinkee si gaar ah jaahiliyada xilligan jirta taasoo ah in rootiga iyo shidaalka iyo warshadda iyo qalabka wax lagu samaynayo iyo gaadiidka iyo tareennada iyo sawaariikhdaba iyo taangiyada madaafiicda in keligood aysan samayn karin horumar iyo insaan horumarsan iyo dhisme xaqiiqi ah oo dhulka laga dhiso sababtoo ah arrimahaas keligood oo aysan la socon qiyam waxay keenaysaa burbur arrintaasna jaahiliyada casrigan ma ahan mid rumaysan mana rabto inay rumaysato xitaa iyadoo la helayo caddaymo taariikhi ah iyo xitaa digniine ku hareeraysan arrimahan iyo iyadoo uu ku dhex faafayo halaag qofka wax walba uu soo saarayo oo maadiga ah waxaa suuragal ah inay kula hoobtaan meesha ugu hoosaysa qiyamta qofka ka soo saaraysa insaankana ka saramarsiinaysa derajada xayawaanada jaahiliyada casriganna waxay ciwaan u tahay arrintaas iyo rumaynteeda waxaa hor yaalla cilmi midka ugu badan oo ay helaan dadka iyo inta ugu badan ee wax soo saarka maadiga ah ee abid taariikhda soo maray sidoo kale wax aan weli hore ugu kulmin jiilashii hore oo dhan hal badhan oo la gujiyo ama la taabto ayaa maanta wax badan oo qiimo badan samaynaysa waxayna hagaysaa aalad weyn ama waxay kugu soo gudbinaysaa idaacadaha iyo telefishinada wararka caalamka ama waxay ku geynaysaa xiddigaha ama meelaha miriiqa haa laakiin aaway dadkii waxaad ka raadisaa iyagoo lunsan meelaha lagu tunto iyo goobaha qamriga lagu cabo ama iyagoo shahwaadka jinsiga ah dhex dabaalanaya ama iyagoo dembiilayaal ah oo ku xadgudbay dadka aaminka ah ama iyagoo ku jira meelaha lagu daaweeyo dadka miyirka beelay ama iyagoo ku noqnoqonaya meelaha lagu daaweeyo cudurrada nafsiga ah ama iyagoo ay haysato cabsi iyo ama kaag iyo lunsanaan baabi'inaysa neerfahooda sidoo kalena burburinaysa farxaddooda arrintuna ma ahan inay xaaladahan jiraan sababtoo ah ma jirto bulsho dhulka soo martay oo aan laga helin dad qaba xaaladahaasi aan soo sheegnay ee kala duwan laakiin arrintu waxay tahay waa tirada saa'idka ah ee cabsida leh ee xaaladahaasi la ildaran ilaa ay ka noqoto wax iska caadi ah bulshada dhexdeeda intaa kadibna waxayba noqonaysaa tilmaanta muuqata ee lagu garto jaahiliyada qarnigan labaatanaad المنى في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامات halkan ayaan ku soo gunaanadeennaa xalqadeenna toddobiyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى